halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sariyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaannu horay u sii ambaqaadi doonnaa daraasaadkii la magac baxay baibalka dhammaantii waxaannu caawiya idiin sii wadi doonnaa barashada kitaabka taariikhihii koowaad oo ka hadlaya xukunkii boqor daa'uud waa kitaab saldhig u ah in ciise masiix yahay kan leh carshiga daa'uud dhegaystayaasheenna sharafta lahu barnaamijkeennii ugu dambeeyey waxaynu ku aragnay in sulaymaan uu ahaa kan loo doortay dhisidda macbudka wiilashii reer laawina in ay ka shaqeeyaan macbudka caaway waxaynu gudagelaynaa cutubka afariyo labaatanaad oo ka hadlaya sidii loogu qaybiyey wiilashii haaruun adeegga macbudka dhegaystayaal waxaannu markaa haatan idinka akhrinaynaa kitaabka taariikhihii koowaad cutubka afariyo labaatanaad aayadaha hal ilaa labo sida tan oo kooxihii reer haaruunna waa kuwan wiilashii haaruun waxa ay ahaayeen naadaab iyo abayhu iyo alecasar iyo itamaar laakiinse naadaab iyo abayhuuba aabbahood way ka hor dhinteen oo carruurna ma ay lahayn haddaba sidaas daraaddeed hawshii wadaadnimada waxaa samayn jiray alecaasaar iyo itamaar wiilashii haaruun waxay ahaayeen wadaaddo qaarna waxa ay ku soo dhinteen sidaannu horay ugu aragnay qisadii ku qorayd kitaabka baxniintii iyo weliba tii ku qornayd kitaabka tirintiiba in laba wiil oo uu haaruun dhalay ay ku dhinteen lamadegaanka cutubka tobnaad ee kitaabka laawiyiinta waxa uu qorayaa dembiga naadaab iyo abayhu iyo sidii ay ku dhinteen haatanna waxaynu mar kale akhrinaynaa aayadda saddexaad ee isla cutubkan afar iyo labaatanaad ee kitaabka taariikhihii koowaad waxaana qoran sida tan oo daa'uud oo ay la jiraan saadooq oo ahaa reer alcaasar iyo aximelek oo ahaa reer itamaar ayaa iyagii u kala qaybiyey sidii hawshoodu ay kala ahayd tan waa habayn aad u sarraysa ee daa'uud uu samaynayo daa'uud ma uusan soo iibin oo qura dhulkii ama meeshii macbudka laga dhisi lahaa waxa kale ee uu keenay alaabtii lagu dhisi lahaa haatanna waxa uu habaynayaa wadaadadii ka adeegi lahaa macbudka sababtaas weeye sababta aan u idhaahdo macbudkii daa'uud intii aan odhan lahaa macbudkii sulaymaan waayo waxay ahayd maskaxdii iyo fikraddii daa'uud aynu idiinsii akhrino kitaabkii taariikhaha koowaad cutubka afariyo labaatanaad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan oo sidana iyagii saami loogu kala qaybiyey oo caynba caynkii kale waa lagu daray waayo waxaa jiray amiiro meesha quduuska ah iyo amiire ilaah oo ahaa reer elcaasar iyo reer itamaar labadaba waxaa jiray afar iyo labaatan xubnood oo loo kala qaybiyey wiilashii wadaaddada hal koox ayaa imanaysa oo shaqaynaysa iyada oo uu hogaaminayo mid ka mid ah wiilasha markii uu kuwa wakhtigooda dhammaadana waxaa beddelaya koox kale oo uu hogaaminayo mid kale oo wiilasha ka mid ah waxaan u malaynayaa intaa ay aad u xiiso badan tahay in la daawado mar aan arkay sida waardiyayaasha guriga boqortooyada london ee buckingham balas ay isku beddelaan ayaa waxa aan la fajacay sida quruxda leh ee ay u samaynayaan ama ay isku beddelayaan waxaabaad is odhanaysaa waaba ay ka badinayaan kuwii ka jiray ama ku qoraa kutubta axdigii hore hase ahaatee laawiyiinta ka adeega macbudka marka ay isbeddelayaan waxa ay u samaynayeen hab nidaamsan oo qorshaysan qoysaskii reer laawi way bateen wayna adkayd in kulligood ay hal mar ka wada adeegaan macbudka sidaan horay u soo aragnay laga soo bilaabo wakhtigii muuse ilaa wakhtigii daa'uud tirada reer laawi way korodhay oo waxa ay gaartay soddon iyo siddeed kun sababtan aawadeed weeye sababta uu daa'uud ugu qaybiyey iyaga koox koox qaybta xigta waxaynu ku arki doonnaa in qaybta xigta ayaannu ku arki doonnaa in wiilashii qahaad iyo marari loo qaybiyey koox koox si daa'uud qoys weliba uu uga qaybgeliyo u adeegidda ilaah ee ay macbudka uga dhex adeegayaan dhegaystayaasheenna sharafta alahow haddeer waxaynu guda gelaynaa cutubka shan iyo labaatanaad oo aydinku arki doontaan sida daa'uud u habeeyey kuwa qaybiyey iyo kuwa muusikada qorayeyba balaynu idiin akhrino aayadaha hal ilaa labo ee cutubka shan iyo labaatanaad ee kitaabka taariikhihii koowaad waxaana qoran sida tan oo weliba daa'uud iyo saraakiishiisii ciidanku waxa ay adeegiddii u sooceen kuwa ah reer asaaf iyo reer heemaan iyo reer yerituun kuwaasoo wax ku sii sheega kataarado iyo shareerado iyo suxuun laysku garaaco oo kuwa shuqulka qabta sidii adeegidoodii kala ahayd tiradoodii waxay ahayd reer asaaf oo ahaa sakuur iyo yuusuf iyo netanyah asareelah intaasu waxay ahaayeen reer asaaf oo ka hooseeya asaaf kaasoo markii boqorku amro wax sii sheegi jiray kuwan weli waxaa loo habeeyey intii aan macbudka la dhisin sabuurka lixdan iyo siddeedaad oo ah zabuur uu tiriyey boqor daa'uud ayaa waxaa ku qoran erayo cajaa'iba bal aan idiin akhrino zabuurka lixdan iyo siddeedaad aayadihiisa siddeed iyo labaatan ilaa sagaal iyo labaatan waxaana qoran sida tan ilaahaagu xooggaaguu amray ilaahow waxaad noo samaysay noo xooge macbudkaaga yeruusaalem ku yaal daraaddiis ayaa boqorro waxa ay kugu keeni doonaan hadiyado daa'uud waxa uu ka hadlayaa wakhti macbudka laga dhisi doonay yeruusaalem si uu markaa markhaati fur ugu noqdo dunida ka hor intii aan la dhisin macbudka kuwa gabayga tiriya waxa ay ku kulmi jireen yeruusaalem si ay u caabudaan ilaah gabayganna waxa uu ka mid ahaa gabayadii ay tirinayeen miyaad aragtaa haddaba in daa'uud haatan uu keenay sanduuqii axdiga magaalada yeruusaalem waxaana la dhigay teendho dhexdeed sidoo kale meesha wax lagu tumo ee reer haaruun waxa ay lahayd meel waaqdhaaca lagu sameeyo oo waad xusuusataa in daa'uud halkaasi ilaah ugu bixin jiray qurbaanno guban iyo weliba qurbaannada nabaadiinada dhegaystayaal waxaynu sii wadaynaa akhrinta kitaabka taariikhdii koowaad cutubka shan iyo labaatanaad aayadaha toddoba ilaa siddeed waxaana qoran sida tan oo iyagii iyo walaalahood la jiray ee la baray in ay rabbiga ugu gabyaan kuwaasoo dhammaan farsamada yiqiin tiradoodu waxaay ahayd laba boqol iyo siddeed iyo siddeetan nin oo iyana howshoodii waxa ay u riteen saami iswada la eg oo way isla ekaysteen kan ugu yar iyo kan ugu weyn iyo xataa macallin iyo ardayba waxaa iyaga loo qaybshay afar iyo labaatan koox tan micnaheedu waxa weeye bishiiba laba koox ayaa ka adeegaya macbudka oo isbeddelaya koox waliba laba usbuuc oo qura ayaa ay ka shaqaynayaan macbudka sannadkii oo dhan kadib waxa ay u laabanayaan magaalooyinkii ay ka yimaadeen oo halkaa ayaa ay shaqadii ka sii wadayaan wadaaddadan iyo laawiyiinta waxa ay ahaayeen macallimiin iyo u adeegayaasha macbudka waxaana ay ka dhex adeegi jireen reer binu israa'iil oo dhan waxaan rumaysanahay in ururadan ama kooxahan ay ahaayeen tiirarka ugu waaweyn ee xukuumaddii boqor daa'uud waxaana ay ka mid ahaayeen waxyaalaha ilaah jeclaaday ee uu ku qoray kitaabkan haatanna waxaynu soo gaarnay maaddada kale ee ah sidii adeegayaasha iyo waardiyayaasha loo habeeyey ma ahayn wadaadada oo qura kuwa la habeeyey waxaa jiray dad kale waxaana ay ka mid ahaayeen kuwa xaaqa iyo kuwa waardiyayaasha macbudka ah haddeerna waxaynu gudagelaynaa cutubka lix iyo labaatanaad waxaanan arki doonnaa sida taxadarka leh ee uu daa'uud u qorsheeyey waxyaabaha kan oo dhan aynu akhrinno aayadda koowaad ee cutubka lix iyo labaatanaad ee kitaabka taariikhihii waa kitaabka taariikhihii koowaade waxaana qoran sida tan oo kooxihii iridjoogayaasha ahaa waa kuwan reer qorax waxaa laga doortay meshaalimyaah ina qoore oo ahaa reer asaf waxaa loo qaybshay iyagana isla habkii hore maadaama ay dadkan oo idil ka shaqaynayeen macbudka waxa kale oo loo baahnaa kuwo waardiyeeya waxaa waardiyayaasha la joojiyey irid waliba iyaga oo shaqada ku jira afar iyo labaatan saacadood maalintii irid weliba waxaa la joojiyey waardiye balaynu idiin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhihii koowaad cutubka lixiyo labaatanaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo iyana midkooda ugu yar iyo midka ugu weynba sidii ay qabiilooyinkoodu kala ahaayeen ayaa ay irid kasta saami ugu riteen waxaa la doortay haddaba rag kale oo xisaabeeyaala waxaana loo doortay in ay ka adeegaan macbudka marka sadaqada la bixinayo ee la aruuriyo lacagaha waana in ay warbixin diyaariyaan toddobaad waliba iyo mar kasta ee la qabto caabudadda sannadlaha ah iyo weliba tan kale ee xilliyada aynu idiin sii wadno haddaba akhrinta kitaabka taariikhihii cutubka lix iyo labaatanaad waxaanan iminka eegaynaa aayadda labaatanaad oo leh oo mid ka mid ahaa reer laawi oo axyaah ahaana waxa uu u telin jiray khasnadii guriga ilaah iyo khasnadihii ay alaabta quduuska ahu tiil khasnajiyayaashan waxa ay mas-uul ka ahaayeen maalka macbudka yaalla ee muddada dheer ururayay aynu idiin akhrino aayadaha lix iyo labaatan ilaa siddeed iyo labaatan ee isla cutubka lix iyo labaatanaad waxaana qoran sida tan oo kuwan oo ah shaleemoot iyo walaalihiis waxa ay u telin jireen khasnadihii alaabta quduuska ah kuwaasoo ay quduus ka dhigeen boqor daa'uud iyo madaxdii qabiilooyinka iyo kuwii kunkunka u teliyey iyo kuwii boqolboqol u telinayey iyo saraakiishii ciidanka maalkii boolida ahaa ee dagaalka lagu soo dhacay waxa ay quduus uga dhigeen si loogu cusboonaysiiyo gurigii rabbiga oo kulli waxyaalihii ay quduus ka dhigeen saamu'eel oo waxarka ahaa iyo saa'uul inaqiish iyo abneer inaneer iyo yu'aab oo ay saaruuyaha dhashay iyo waxalla wixii quduus lagaga dhigay oo dhammu waxa ay ku jireen gacantii shaleemood iyo tii walaalihiis haddaba mar kale ayaannu eegaynaa maaddadan waxaana weeye in haatan la doortay saraakiil iyo xaakinno waxa ay ahayd in laawiyiintu ay noqdaan xaakinno sidoo kale waxa ay meelo badan ka ahaayeen saraakiilo qorshaha aasaaska ee ilaah ayaa waxa uu ahaa in reer binu israa'iil taliyaan iyadoo markaasi taambuugga yaallo dhex bartanka dadka oo ay wadaadaduna go'aanka ka helayaan ilaah qudhiisa arrintan way isbeddeshay maxaa wacay laawiyiintu way guulaysan waayeen ama way ku guuldaraysteen xukunkoodii marka ilaah waxa uu sameeyey xaakinno dadkiina waxa ay weydiisteen boqor sababtaas iyada ah weeye sababta uu haatan boqor daa'uud ugu fadhiyo kursiga carshiga inkastoo haatan ay reer binu israa'iil yihiin kuwo boqor leh haddana daa'uud waxa uu xoogga saarayaa sidii uu u hoos keeni lahaa xukunka ilaah xaakinnada haatan uu doonayo inuu magacaabo waxaa markaa la doortay saraakiil iyo madax bal haatanna aynu u leexanno dhanka kitaabka taariikhaha koowaad cutubka toddobaylabaatanaad aayaddiisa koowaad waxaana qoran sida tan haddaba waa tan reer binu israa'iil sidii tiradoodu ay ahayd waxayna ahaayeen madaxdii qolooyinka iyo kuwo kunkun u taliya iyo kuwo boqolboqol u taliya iyo saraakiishoodii boqorka uga adeegi jiray wax kasta oo ku saabsan kooxihii soo geli jiray oo bixi jiray bil kasta oo ah bilaha sannadada oo dhan koox kasta tiradoodu waxa ay ahayd afar iyo labaatan kun oo nin laba iyo toban saraakiil ayaa haatan la magacaabay mid walibana uu u shaqaynayo ama shaqaynayo bil sannadkiiba isaga oo ay ka hoos shaqaynayaan afar iyo labaatan kun aynu idiin sii wadno haddaba akhrinta kitaabka taariikhaha koowaad cutubka toddobiyo labaatanaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo weliba waxa qabiilooyinka reer binu israa'iil u telinayey kuwan reer ruben waxaa u telinayey elicasaar ina sikri oo taliyo ahaa reer simecoonna waxaa u telinayey shafadyaah ina macaka sarkaal ayaa lagu magacaabay laba iyo tobanka qabiil ee reer binu israa'iil si qabiil waliba u lahaado sarkaal u gaar ah bal haddeer u fiirso aayaddan saddex iyo labaatanaad ee isla cutubka toddoba iyo labaatanaad oo isna aynu koobayno ee kitaabka taariikhihii koowaad waxaana qoran sida tan laakiinse daa'uud ma uu tuurin intoodii labaatan sannadood ka yarayd maxaa yeelay rabbigu waxa uu yidhi inuu reer binu israa'iil u badbaadiyo sida xidigaha samada oo kale daa'uud markii hore waxa uu sameeyey tirakoob maxaa yeelay ma uusan aaminin ilaah waana ay ahayd ficil rumaysi la'aaneed ilaah waxa uu ku yidhi isaga igu kalsoonow aniga waxa aan ku siinayaa kulli ragga aad u baahan tahay in ay ka mid noqdaan ciidankaaga haddeer daa'uud ma qaadayo tirakoob waxa uu sugayaa ballantii ilaah u qaaday isaga cutubka toddobiyo labaatanaad waxa uu ku soo gabagaboobayaa liiska ama diiwaanka saraakiishii ka mas-uulka ahayd xoolaha ama maalka boqor daa'uud lahaa waxaanan iminka eegaynaa maaddada ah farriintii ugu dambeysay ee boqor daa'uud labada cutub ee ugu dambeeya ee kitaabkan taariikhaha koowaad daa'uud waxa uu isugu yeeray madaxdii reer binu israa'iil oo dhan waxaana uu ahaa kulan aad u weyn waxaana uu ahaa midkiisii ugu dambeeyey maxaa wacay waxa uu soo gaaray dhammaadka noloshiisa waxa uu fariintan u hayay reer binu israa'iil iyo wiilkiisii sulaymaan ahaa si qaranku u maqlo waxaana ay ahayd arrin xigmadi ay ku dheehan tahay markii daa'uud sidaa yeelay dhegaystayaasheenna sharafta lahow haatan waxaynu eegaynaa aayadda koowaad ee cutubka siddeed iyo labaatanaad ee kitaabka taariikhihii koowaad waxaana qoran sida tan markaasaa daa'uud waxa uu yeruusaalem ku soo wada ururiyey amiiradii reer binu israa'iil oo dhan iyo amiiradii qabiilooyinka iyo saraakiishii kooxihii boqorka milamelaha ugu adeegi jiray iyo kuwii kunkunka ugu telin jiray iyo kuwii boqolboqolka u telin jiray iyo taliyayaashii xukumi jiray maalka iyo hantida boqorka iyo tii wiilashiisaba iyo saraakiishii iyo raggii xoogga badnaa xataa kulli raggii xoogga badnaa oo dhanba raggan weeye ragga mas-uulka ka ah hoggaaminta qaranka dhegaysta haddeer waxaynu akhrinaynaa aayadda labaad ee cutubkaasi siddeed iyo labaatanaad ee kitaabka taariikhihii koowaad waxaana qoran sida tan markaasaa boqor daa'uud cagaha isku taagay oo waxauu yidhi walaalahay iyo dadkaygiiyow imaqla aniga waxaa qalbigayga ku jirtay inaan guri nasasho u dhiso sanduuqa axdiga rabbiga iyo meel uu ilaaheennu caga saarto oo dhismihiina alaab baan u diyaariyey haddaba daa'uud isaga oo jooga da'daas waxa uu isku dhibayaa ama isku mashquulinayaa inuu istaago si uu dadkiisa ugu soo jeediyo khudbadan ama farriintan ugu dambaysa ee muhiimkaa aynu sii wadno inaannu wax idiinka sii akhrino kitaabka taariikhihii koowaad cutubkan siddeed iyo labaatanaad aayaddiisa saddexaad waxaana qoran sida tan laakiinse ilaah baa igu yidhi waa inaadan guri u dhisin magacayga aawadii maxaa yeelay waxaa tahay nin dagaal oo dhiig baad daadisi daa'uud kama uusan gaabin in uu si cad dadkiisa hortooda ugu qirto dembiyadiisa waxa uu u sheegayaa sababta uu isaga ilaah ugu diiday inuu dhiso macbudka dadkiisan waxa uu ahaa gacanku dhiigle aynu idiin sii wadno akhrinta kitaabka taariikhihii koowaad cutubka siddeed iyo labaatanaad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan rabbigu wiilal badan buu isiiyey oo waxa uu wiilashaydii oo dhan ka doortay wiilkayga sulaymaan inuu carshi boqortooyada rabbiga ku fadhiisto oo uu reer binu israa'iil u taliyo daa'uud waxa uu si cad shaaca uga qaadayaa in ilaah doortay wiilkiisan sulaymaana mas-uuliyaddii xagga ilaah oo dhanna waxa uu farta ka saaray sulaymaan arrintan waxa ay abuuraysaa fikradda ah doorashada daa'uud inaysan ahayn sulaymaan balaynu akhrinno aayadda xigta ee lixaad ee cutubkan siddeed iyo labaatanaad ee kitaabka taariikhihii koowaad waxaana qoran sida tan oo waxa uu igu yidhi wiilkaaga sulaymaan ayaa dhisi doona gurigayga iyo barxadahaygaba waayo waxaan isaga u doortay inuu ahaado wiilkaygii oo anna waxaan isaga u ahaan doonaa aabbihiis qalbiga iyo nafta boqor daa'uud waxaa ka buuxay doonista diyaar garaynta dhisidda iyo weliba waxu ururinta macbudka ilaah ayaa isaga u diiday inuu gacantiisa ku dhiso oo wuxuuna raalli ka ahaa sida ilaah doonayo habase yeeshee waxa uu sameeyey qabanqaabadii oo dhan sida alaabtii lagu heli lahaa taasoo lagu dhisi lahaa macbudkan wuxuuna sulaymaan ku dhiiro gelinayaa inuu dhiso guriga rabbiga
sareeyo masiixow sama wadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqoba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin